subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa subax talaado ah bisha abrilna waa toddobaiyoabaatan sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyada oo bannaanbaxiyo lagaga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dowladda ay xalay ka dhaceen deegaano ka tirsan magaalada xilli ay socdaan waan waan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo
rajada aan qabnaayay annaga waxa waaye waa in magaalada ay nabad gasho horumarkeedii iyo soo kabashadeediina ay hore usii socdaan ciidamada lagu celiyo goobahoodii xabad dambe inaysan magaalada ka dhicin
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida ay xiisadani iyo khilaafka ciidamada dowladda ee la kala safan dhinacyada ishaya ay u saameyn karto la dagaalankii al-shabaab qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku aad uga ololsan yahay iskudhacyadii xaddii ka dhacay magaalada muqdisho war-saxaafadeedka wasaaradda ayaa dhammaan dhinacyada ishaye loogu yeedhay inay isxakameeyaan kala duwanaanshahoodana ay si nabada ku xalliyaan wadaxaajood iyo wax isla meeldhigid ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu xallin karo ismarwaaga arrimaha doorashada ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka dhammaan dhinacyada ishaye ayaa lagu booriyey inay sii amba qaadaan wadahadalladii u dhexeeyey si loo gaadho hab la ysku raacsan yahay oo doorashada degdeg loogu qabto war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi sidii xogeeyaha arrimaha dibaddu uu horay u caddeeyey maraykanku waxa uu diyaar u yahay inuu tixgeliyo dhammaan hababka la heli karo ay ku jiraan cunaqabatayn iyo fiisayaashoo la xanibo si looga hortago dadaalladda lagu mijaxaabinayo nabadda iyo xasiloonnida soomaaliya dowladda indiya ayaa isniintii shalay ciidankeeda qalabka sida ku amartay inuu kaalin ka geysto ka hortagga caabuqa xanuunka coronavirus oo dalkaasi aad ugu sii faafaya dalalka sida britain jarmalka iyo maraykanka ayaa ballan qaaday agab caafimaad oo degdeg ah si loo xakameeyo xaaladaha degdega ah ee cisbitaalada dalkaasi ka jira madaxa hay-adda caafimaadka adduunka e w h o tedros adhanom gebreyesus ayaa sheegay in xaaladda dalka indiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan dunidu ay tahay mid xaddaafa waxa uu intaasi ku daray in hay-adda w h o ay shaqaale iyo qalab caafimaad oo dheeraada u dirayso indiya kuwaasoo ay ku jiraan qalabka oksijiinta lagu kaydiyo kulan ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha dalkaas narendra modi iyo madaxa shaqaalaha ciidanka qalabka sida generaal pipin rawat ayaa lagu sheegay in oksijiinta loo diri doono cisbitaalada iyadoo laga qaadi doono kaydka ciidanka qalabka sida iyadoo dhakhaatiirta ciidankai howlgabka ahina ay ka howlgeli doonaan goobaha xanuunka covid lagula tacaalayo dhinaca wararka dalka maraykankana gobolada texas florida iyo north carolina ayaa qayb ka ah gobolada ay u kordhi doonaan kuraasta aqalka hoose ee koongareeska arrintan ayaa lagu saleeyey tirada dadka ee goboladan oo korodhay iyada oo lagu saleeyey tira koobkii u dambeeyey ee sannadkii hore la qaaday arrintani waxay xoojin doontaa in xisbiga jamhuurigu uu dib ula wareego aqlabiyadda aqalka hoose ee koongareeska markii la gaadho doorashada xilliga dhexe ee sannadka dambe sida uu dastuurka maraykanku qorayo aqalka hoose ee koongareesku waxa uu ka kooban yahay afar boqolshan soddon kursi kuwaas oo loo qaybiyey kontonka gobol ee dalka iyadoo la eegayo tirada dadka ee tiro koobka kadib warkii caalamkuna waa naga intaa
aad buu umahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere warka caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaan dhegaystayaal idin leenahay subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan aan ku bilowne bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dowladda ayaa xalay fiidkii ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada muqdisho xilli ay socdaan waanwaan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo iyada oo dhinaca kalena ay dagaalada magaalada ka dhacay ay saameyn ku yeesheen goobaha ganacsiga iyo xarumihii waxbarashada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho goordhoweyd ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan kadib dagaaladii ka dhacay caasimadda waxaana jira welwel iyo cabsi ay weli qabaan dadka ku nool gudaha magaalada oo ku aadan inay dib u soo noqdaan iska horimaadyo kale oo arrinta sii murjiya maadaama aanay jirin heshiisyo nabadeed oo dhex maray dhinacyadii dagaalamay waxaana dhanka kale jirta in xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dowladda iyadoo qaar ka mida dibadbaxayaashuna ay la hadleen warbaahinta
caawa halkan waxaa iskugu yimid dadka deegaankan degan oo gobolka banaadir degan waxay ka hadlaayaan laba qodob qodobka ugu horreeya waxaa waaye muddo kordhinta soomaaliya waxay ku heshiisay dastuuray ku heshiiyeen dastuurkay ku heshiiyeen waa la baalmaray waxaa la keenay muddo kordhin ma jirtaan leennahay mana aqbalayna waxayna diidan tahay sharciga aan ku heshiinay banaanbaxyadan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhinaca kale socdaan waa waan nabadeed oo la doonayo in lagu qaboujiyo xiisadda ka oogan magaalada muqdisho iyadoo dadaaladaasina ay horkacayaan ururada bulshada rayidka oo gabaldhicii shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasoo dhinacyada siyaasadana ugu baaqay shir degdeg ah oo xaaladda lagu dejinayo aad ayaan ugu faraxsanahay kulankiina maanta bulshada rayidka ay igu timid halkan waana dareemayaa walaaca aad muujiseen dhammaan qof kastoo soomaali ahna wuu qabaa walaacaas wixii dhacay xaqiiqdii ka ra-iisul wasaare ahaan waa ka xumahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda waxaana mar labaad ku baaqayaa xabad joojin waxay dowladdu diyaar u tahay in ay kala shaqayso dhammaan inta nabadda jecel in xaaladda la xakameeyo oo laga baaqsado colaad iyo burbur ku yimaado dowladnimadeenna naga wada dhexayso waxaan ugu baaqayaa waxgaradka muqdisho aad ku jirtaan iyo walaalaheen siyaasiyiinta ku sugan shir degdeg ah oo xaaladda lagu dejinayo loogana arrinsanayo ammaanka waxaan farayaa dhammaan ciidamada sugidda ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed oo annaga aan ugu horrayno difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada siyaasaddan aysan ku milmin kana fogaadaan fal kasta oo xasiloonida wax u dhibaya waxaan xanuunka la qaybsanayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho dhibkii ka soo gaaray wixii dhacay afarlabaatankii saac ee u dambeeyey xukuumaddana oo aan aniga mas-uulka ka ahay waxay ka shaqaynaysaa in dhibkaasi uusan mar dambe soo noqon walaalahii bulshada rayidkana waxaan kocsanayaa inay nagala shaqeeyaan oo aad fadhiga ka kacdaan cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka ee ra-iisul wasaaraha la kulmay ayaa dhinaciisa v o a uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaanu la kulannay annagoo bulshada rayidka ah ra-iisul wasaare rooble waxaan u gudbinay waxyaabaha magaalada ka dhacaya inaan aad u xunnahay diidannahay magaaladan muqdisho waxay ka soo kabanaydaa dagaalkii waxaa ku socda maalgelin oo muxuu ahay dadka soomaaliyeed meelay joogaanbaba ay maalgashanayaan iyo hay-adaha caalamka dowladaha caalamka deeqda bixiya waxyaaba ay ay sameeyaan oo ay muxuu aha mataqaana maalgelin ku sameeyaan ayaa jira marka sidaas daraaddeed waxaanu ra-iisul wasaaraha la wadaagnay inaysan marnaba suurtagal ahayn in magaalada dhexdeeda ay ka dhacaan dagaaladii ka dhici jiray sagaashanaadkii ka dhici jiray iyo laba muxuu ahay inaysan dib usoo noqon ayaan kala hadalnay si wanaagsan oo degan ayuu noo soo dhoweeyey warkayagii wuu dhegaystay si wanaagsan markii dambeetana wuxuu noo sheegay in ay dowladda iyo xafiiskiisuba ay ku dadaali doonaan inay ka shaqeeyaan nabadda magaaladuna ay sidaasi ku badbaado ayuu noo sheegay shirwac ayaa sidoo kale sheegay inay kulan la qaadan doonaan maanta midowda musharaxiinta wixii ay isla gaaraanna ay saxaafadda u soo bandhigi doonaan waxaan rajaynaynaa in ay beritoona qaabilaan muxuu ahay madasha musharaxiinta madasha midowda musharaxiinta inayna qaabilaan ayaan rajaynaynaa caawa iyo berito gelinka hore ayaan ka shaqayn doonaa kabacdina waxaanu la hadli doonaa warbaahinta ayaan la hadli doonaa waxaanu kala soo kulannay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo iyo midowda musharaxiinta madashooda waxaan kala kulannay kolleyba dadka aan la kulanno ayaanu dadweynaha iyo warbaahinta la wadaagi doonaa rajada aan qabnaayay annaga waxa waaye waa in magaalada ay nabad gasho horumarkeedii iyo soo kabashadeediina ay hore usii socdaan ciidamada lagu celiyo goobahoodii xabad dambe inaysan magaalada ka dhicin ayaan rajadaasaan qabnaa dadweynaha soomaaliyeedna waxaan la wadaagaynaa annagu dadaalkiina la faray baanu qabanaynaa in ay dul qaataan inay muxuu ah mataqaanaa sheegaan muxuu ah inaysan raalli ka ahayn magaalada muqdisho ama qayb ka mida dalka soomaaliyeed in dib loogu dagaalamo dagaalada magaalada muqdisho iyo xasaradaha taagan ayaa dhanka kale saameyn ku yeeshay goobihii waxbarashada waxaana mas-uuliyiinta jaamacadaha ay xaaladda jirta aageed fasaxeen ardaydii jaamacadaha oo qaarkood wakhtigan imtixaanna u socdeen sida uu v o a u sheegay doctor cabdifataax cumar gacal gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda horseed haddii aan nahay mas-uuliyiinta jaamacadaha magaalada muqdisho shalay waxaan go-aan ku gaarnay inaan fasaxno iyada oo weliba jaamacadaha qaar ay lahaayeen imtixaan welina jaamacadihii intooda badan waa fasax goobaha ay ku yaalaan oo ka agdhow goobaha lagu dagaalamayo sababta ugu weyn ee aan u fasaxnayna waa badqabka ardayda runtii haddii aan nahay bahda waxbarashada waxaan ku baaqaynaa in si degdega loo joojiyo loona tura bulshada ugu dambayntii guddoonka aqalka sare ee soomaaliya oo war qoraala soo saaray ayaa dhinacyada dagaalamaya ku booriyey inay ilaaliyaan xasiloonida iyo midnimada ummadda islamarkaana shuruucda dalka aan lagu xadgudbin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid xasan kaafi qoyste sidaad idaacadaha yagii maalmihii lasoo dhaafay ku dhegaysateen cutubyo ka wada tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xaddii ku dagaalamay magaalada muqdisho kuwaas oo qaarkood ay u dagaalamayeen dowladda halka kuwa kalena ay mucaaradka la safteen haddaba halis intee la eg ayay ciidanku ugu jiraan inay kala jabaan sidee ayuuse khilaafkani u saamayn karaa la dagaalankii al-shabaab arrimahan ayaa wariyaha v o eda haruun macruuf uu ka waraystay jihaan cabdulaahi xasan oo ka faalloota arrimaha amniga horeyna u soo noqotay la taliyaha wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaha madaxa ciidanka xoogga dalka soomaaliya haruun macruuf waa mahadsantaha walaal su-aashaada waa run waa la dhihi karaa inay ciidanka kala jabeen iyadoo la eegayo qallaasiyax ka dhacay magaalada muqdisho sidaa og tahay ciidanka mar kasta wuxuu ku shaqeeyaa kala dambeyn wuxuu ku shaqeeyaa awaamiirta taliyayaasha laakiin sida xalay noo caddaatay taasi ma ahayn wixii dhacay tanna waxay caqabad ku tahay wixii laga soo shaqeynaya sandihii lasoo dhaafay dhinaca dib u habeynta ciidamada qaranka
waaya wax haba yaraatee ay samayn kareen ma jirtaa taliyayaasha ciidanka oo lagu ilaalin lahaa midnimada ciidanka
sidaa og tahay dibudhiska ciidanka xooga dalka marxalado badan ayuu soo maray markastana waxaa muhiim ah inay ciidanka ka madax banaanaadaan siyaasadda sida ku qeexan dastuurkeena qodobka boqoiyoaatooaad marxaladda cakiran ee siyaasadda ayaan isleeyahay ayaa keentay in ay ciidanka kala saftaan
waa gartay haddii xaaladan cakiran sii socoto maxaa uga iman kara ciidanka runa waa su-aal aada u muhiim ah waxaan isleeyahay haddii ay xaaladan cakiran ay sii socoto culeys weyn ayaa ku imaanayo ciidamada qaranka khaasatan inay si xoog leh usii kala jajabaan hadhowdina ay dhib noqon doonto sidii haddana ciidankaas layskugu keeni lahaa markii marxaladda siyaasadda laga gudbo
waayahay su-aasha kalen ku weydiinaya waxa weeye dhismihii ciidanka iyo rajadii laga qabay dibudhiska ciidanka dhaawac intee leeg ayay arrintani ku noqonaysaa
haaruuno sanadii lasoo dhaafay horta shaqo aada u muhiima la qabtay oo ah dibudhiska ciidanka ciidan qaran in la dhiso isku dhafkoodii dib u habeyntoodii diiwaangelintoodii xaquuq raadintoodii in xaquuqdooda la mideeyo shaqo badan ayay xukuumadihii kala dubnaa ay soo geliyeen hadda meesha aan taaganahay iyo wixii dhacay xalay taas niyadjab weyn ayay u keenaysaa khaasatan shacabka soomaaliyeed oo aaminsanaa inay ciidanka mar walbaba ay ka shaqeyn doonaan amniga iyo la dagaalanka argagixisada laakiin xalay waxaa dhacay in ciidankii dhexdoodii iyagii inay isla dagaalamaan taas niyadjab weynay u keenaysaa keliya ma ahan shacabka ciidanka dhexdiisa ciidankan waa ciidan wada tababartay waa ciidan hal taliye wada leh marka culeys weyn ayay keeni doontaa haddaynan hadda marxaladan si dhaqso ah loogu gudbin
ka waran iyada dagaalkii lagula jiray al-shabaab sida ay u saameynayso
xaaruun horta su-aashan aaday muhiim u tahay ciidanka xooga iyo ciidamada qalabka sidaba muhiimada ugu weyn inay xooga saaraan loo baahanya waa la dagaalanka al-shabaab laakiin wixii la arkay ka dhacay magaaladan muqdisho inay ciidanka dhexdoodii ay isdagaaleen meeshii la rabay iyagoo midaysan inay la dagaalaan kooxdan argagixisada ah sidaa og tahay boo ciidan badan ayaa kasoo baxay furmaha ciidanka oo jiida hore taasoo culays ku noqonayso dadka deegaankaas degan markastoo howlgala la qorsheeyo badanaa shacabka culays ayay dareemaan markay ciidamada ay tagaan deegaanadaas because markasta waxay su-aalihii kusoo celiyaan waxaweyaan ciidanka ma ku raagayaan oo markay goobtaas ka baxaanna markay qabsadaan argagixisadana shacabka aad ayaa loogu dhibaateeya marka in la hanado quluubta shacabka waqti badanay qaadataa taasoo mararka qaarkood culays ku keento ciidanka markay aag qabsadaan mise shacabka inuu ka guuro uuna kusoo noqonin deegaanadaaseeto wixii laga shaqeynaya marka sanadihii lasoo dhaafay hadda haddee ciidankii kasoo baxeen ay hadda noqoto in ay shacabki dareemaan markasta culays ayay noqon doontaa inay shacabka kalsoonidoodii inay dib ugu celiyaan ciidanka waxaan aaminsanahay culeyska ugu weyn in la saaro ay u baahan tahay in horta lala dagaalo kooxda al-shabaab laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad mideysan ciidan mideysan iyo in ahmiyadda koowaad laga dhigo la dagaalanka ururkan argagixisada ah sidaa ognahay narrative badan iyo information badan iyo hadda sidaan dareemeyno magaalada hadda kuma sugno keliya ciidanka ciidanka xooga oo hadda kala jabay waxaa oolso ku sugan oo markastaba hadda waqtigan ramadaanka culeys badanaa saari jira al-shabaab laakiin sida hadda muuqato labada ciidan isdagaalayo mala ogo khataraha ay keensan doonaan cadowga al-shabaab mala oga khataraha hadda keliya ma ahane sanadahan soo socda bilooyinka soo socdo ay ku yihiin ummadda soomaaliyeed keliya ma ahan deegaankan xamare dalka dhan
taasi waxay ahayd jihaan cabdulaahi xasan oo ka faallowta arrimaha amniga waxay u warramaysa wariyaha v o eda haaruun macruuf
waxaa dalka kenya ku soo badanaya dhaqashada geela iyo adeegsiga caanihiisa iyadoo dad badanna ay maalin waliba siyaabo kala duwan u adeegsadaan caanihiisa iyo hilibkiisa warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray yaasiin ciise wardheere dad fara badan oo soomaaliya ayaa geela dhaqda hase yeeshee geelii aynu naqaanay ee soomaaliya iyo gobollada kale ee galbeedka lagu dhaqi jiray waa ka duwanyaha geelani geel foofo oo dhul ballaaran daaqa inta badan ma aha laakiin waxa uu leeyahay xirmooyin waaweyn oo geelu uu cawska iyo daaqa uu ka helo islamarkaana caanihiisa la geeyo meelo badanoo ay nairobi ka mid tahay dadka geelaasi tabcay islamarkaana caanaha isliib ku iibiya ayaa waxaa ka mid ah maxamed cabdi burgal toddobaadkan ayuu soo booqday xerada geela markaasuu viyowada uga warramay wuxuu geela ku arkay iyo caanuhu inay xilligan kordheen iyo inay degeen
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah yaasiin waa mahadsan tahay xilligan horta waxaa lagu jiraa kenya xilli ay iska dhulka intiisa badan oo xagga gudaha kenya ay barwaaqa tahay geeluna hadda waa dhalay caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin xilligii la dhihi jira hay sii soogno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa maasha allah waana barwaaqaysanahay suuqna way leeyihiinoo dadku way baranayaan caruurtaa la siiyaa dadka qurbaha ka yimaada aad u isticmaala dadka soomaalida ee kalena waayeelka ama dadka sonkorta iyo waxa qabana way u fiican yihiin marka caana geelo aad bay waxtarkoodu u fiican yahay suuq fiicanoo buuminana way leeyihiin marka maasha allah waa intaas maxamedow geelow inta badan gobolladan koostiga ama xeebaha ilaa iyo gobolka waqooyi bari buu ku badanya geeliinu xaggeebuu daaqaa xaggeebuu joogaa yaa raaca yaa lisa geela waxaa raaca niman soomaaliya oo dhallinyaro ah baa raaco oo geel raacaas ka shaqeeya lacagna ku qaata iyo mushaar geel wuxuu joogaa adugu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meelaha bisil oo u dhexaysa lamaanga iyo iyo u dhexaysa iyo kijaadho nairobi ilaa boqol kilomitir bay u jirtaa marka waa dhul buuraleeyahoo iska beere ahaan u xidhanoo waaweyn oo intaasoo kilomitirba ninbaa adugu dad baa leh waa laga kiraystaa dhulkaasu geelu iska daaqa waa dhul hawda laakiin waa dhul oo dad leeyahay oo beere camal ah waxaan maqalnay geela inta badan soomaaliya ayay ka yimid iyo gobolladan ee koonfurta ee kenya meelo ka mid a waa xaggee geeliina laga keenay inta badan geela inta badan wuxuu ka yimi dhulkan soomaalidu degto ilaa wajeer iyo dhinacanuu ka soo jeedaa marka hore markii dambena xaggan gudaha kenya uu soo gudbay oo dhulkan masayda iyo halkan laakiin asalahaan geelu ilaa iyo hadda wuxuu aad u joogaa gobolka xeebta iyo magaalada foy eriyadeeda iyo dhulkaa geelal badan baa ku dhaqan gudaha kenya o dhan aad buu hadda geelu usoo galay dad kaloo aan soomaalida ahayn oo geela dhaqdaana way jiraan dad cadaana jiro oo ku dhaqda xagga gobolka la yidhaahdo magaalada nyanyuki halka gobolka central dhinaciisa ku dhaqda masayda hadda dad ka mid ah dhaqda marka geel waxaad moodaa in aad loo soo fahmeeyo dad badan oo aan soomaalida ahayn oo markii hore aan yani dhaqan jirin ba hadda geela dhaqda ee caanaha geela dadka caba marka soomaalida laga reeba ayay u badan yihiin soomaalida horta lambarwana oo soomaalidu de waa dad caana geel ku soo koro ilaa asalaho iyo dhaqanka iyo xoolodhaqannimada keenaya laakiin dad badan oo hadda soo baranayaa jiro oo dadka kenyaankaabaa qaata dadka caddaanka hindida iyo dadka waddanka jooga o dhan waa aad bay u isticmaalaan dad badan oo ilaahay dhakhtarraa noo soo qorayoo iyagoo raadinaya yimaadaana way jiraan marka xaggee ku iibisaan marka ee suuqa ee qofkii hadda caanaha u baahan ay ku dhagaysanayeen hadda dukaankaygan hadda aad ugu waraysanaysa anuu ku gadaa six street nairobi sli meel kalena way jirtaa oo aan ku gadno oo ah magaalada hoose masaajidka jaamica mooska agtiisa aad baad u mahadsantay maxamed cabdi burgal oo ka mida dadka geela dhaqda islamarkaana caanihiisa ku iibiya xaafadda isli oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaase ciise wardheere v o a nairobi
rabadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal beeralayda dalka new zealan ayaa ka cabanaya shaqaalayari iyadoo dalagga beeraha ka soo go'ayna uu hadda dhulka daadsan yahay arrintan ayaa timid kadib markii dad badan oo ka shaqayn jiray beeraha oo ay soomaaliduna ku jirto ay u guureen dhinaca dalka austraaliya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo waddanka new zealan oo ah halka adduunyada ugu horreysa ee cadceedda u soo horbaxdo waana waddan jasiirad ah oo ku dhex yaala biyo dhexdooda haddaba waddankaasi waxaa ku nool soomaali muddo fog halkaasi degganayd shaqooyinka ugu badan ee laga shaqeeyana waa beeraha iyo xoolaha soomaaliyana waxa ay isaga mid yihiin waa tacabashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha cabdulqaadir maxamed xasan oo deggan waddankaasi ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sawir naga siiyo waddanka waxa uu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisa
dhaqaalaha waddanka new zealan waxa uu ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga waxay dhaqdaan labaatan iyo toddoba milyan oo ida ah iyo lix dhibic saddex milyan oo lo ah waxay new zealand leedahay lixdan warshadood oo lagu qalo xoolaha waxaana ka shaqeeya shan iyo labaatan kun oo qof sidoo kale waxay warshadahaasi qalaan sanadkii shan iyo labaatan milyan oo ida ah iyo shan milyan oo lo ah waxaana laga helaa lacag dhan shan bilyan oo dollar
new zealand waxa ay ka mid tahay waddamada dhoofiya hilibka laga isticmaalo yurub ameerika iyo wadamada carabta uu sacuudigu ka mid yahay dhaqaalo badan ayaana ka soo gala dhoofinta wax soo saarka dalkooda oo midhaha uu ka mid yahay sida uu mar kale uu ka waramayo cabdulqaadir maxamed waxaa sidoo kale la dhoofiyaa midhaha beeraha ka soo go'a sida kiwi furidka iyo tufaaxa midhahaas waxay u dhoofiyaan boqol iyo soddon waddan waxaana ka mid ah waddamadaas yurub australia maraykanka jiinaha iyo jabaan waxaana laga helaa laba bilyan oo dollar sanadkii
laakiin hadda beeralayda waddankaasi ayaa wajahaya shaqaalo yari xilliga beeraha ay soo go'ayaan iyadoo la sheegayo in dalag badan oo midho uu ka mid yahay uu dhulka yaalo shaqaalo yari awgeed waxaana ay cabashadooda u gudbiyeen dowladda si ay u helaan shaqaalihii bannaanka ka imaan jiray oo xayiraad dhanka coronavirus la saaray ilaa iyo intii uu dilaacay cudurka coronaviruska waxaa la xiray xuduudihii waddanka new zealand waxaana hoos u dhacay shaqaalihii ka shaqayn jiray beeraha iyo xoolaha waxaana la gaaray midhihii tufaaxa ee bislaaday in la waayo cid soo gurta beeraleyda new zealand waxay cabasho u gudbiyeen dowladda new zealand si loo helo shaqaalihii dibadda laga keeni jiray ee midhaha guri jiray
soomaalidii degganayd waddankaasi oo si weyn uga shaqaynaysay beerahaasi ayaa iyaguna badidooda ka dhoofay waddanka waxaana ay u soo guureen dalkan austraaliya oo ay u arkeen inay kaga fursad badan yihiin dhanka shaqooyinka soomaalida new zealand ku nool oo ka shaqaysan jirtay gurista midhaha tufaaxa iyo kiwi furidka ee magaalada hestin ayaa waxaa yaraaday tiradoodii kadib markii ay u dhoofeen waddanka australia kaasoo ka fursad badan helidda shaqooyinka kale ilaa dhowr kun oo soomaali ah oo ka soo guuray waddanka new zealand ayaa isku fidiyey gobollada waddanka austraaliya iyagoo shaqooyin kala duwan oo aan beero ahayn hadda ka shaqaysta sida wadista tagsiyada ganacsiyo yaryar iyo shaqooyin kale oo dhanka dowladda ah waxaana ay u arkaan in fursad weyn ay taalo dalka austraaliya marka loo eego dhanka shaqooyinka waxaa new zealand hadda ku haray dad ku dhow ilaa iyo laba kun oo qoys ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuwa wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa garoonkeeda king power stadium ee magaalada lester waxaay ku soo dhoweysay kooxda crystal balis ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaa labada kooxood soo bandhigeen kubad weerar iyo weerar celis hase ahaatee ciyaartu markii ay maraysay laba-iyo toban daqiiqo ee kooxda crystal balis oo soo booqatay kooxda lester city kuna ciyaaraysay guriga lester city waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahan wilbared azar dabjare ciyaarta hal gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay oo kooxda kubadda cagta ee lester city lagu lahaa laakiin qaybta dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday waxyar dabadeed ciyaaryahan casligan ayaa gool u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee lester city laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ciyaaryahan yanaajo oo isagu goolkii hore dhigay ayaa kan guusha u keenay kooxda kubadda cagta ee lester city xidigan reer nigeria ayaa waxa uu dhaliyey afar iyo toban gool dhammaanba afar iyo tobankii kulme u dambeeyey ee kooxda lester city uu u sabtay waxa uuna xidigu haatan ka mid yahay xidigaha ugu weerarka badan amaba ugu kurkuray xilli ciyaareedkan ee horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa dhibcahaasi waxaay u xaqiijinayaan inay kooxdu xilli ciyaareedkan xaqiiqsan karayso soo bixitaanka ciyaaraha qaaradda yurub ee champions league horyaalka waddanka talyaanigana habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa laba gool iyo waxba waxaay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee turino kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa xaqiiqsatay in ay horyaalka waddankaasi talyaaniga kaalintiisa saddexaad ay soo buuxiso kooxda kubadda cagta ac milan oo iyaduna booqatay garoonka olombic stadium ee magaalada roma ayaa waxaa loogu soo awood sheegtay saddex gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee laziyo ay ku soo badisay laakiin nasiib darrada soo food saartay kooxda kubadda cagta ac milan ayaa waxay tahay iyadoo kaalinta labaad horyaalka waddanka ingiriiska ku jirtay toddobaadkan ciyaarihiisu inta aanay dhicinin ayaa haatan kooxdu waxay isku aragtay iyadoo fadhisa kaalinta shanaad ee horyaalka waddankaasi kadib guuldarrada xanuunka badan iyo goolasha faraha badan ee laga dhaliyey iyo weliba kooxaha kale ee iyaguna aada u soo guulaystay kaalinta koowaad waxaa haatan ku jirta horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee intermila oo muuqanaysa koobkan inay ku guulaysanayso kaalinta labaad atlanta ayaa soo gashay halka napoli yuventus iyo ac milanna ay isku dhibca yihiin laakiin kala horeynta ay saddexaad iyo afaraad ku kala jiraan kooxaha napoli yuventus taasina ay ac milan kaalinta shanaad gelisay caawana goor dambe waxaa koobka qaarada yurub ee germanis leaga ciyaarta semifinalka lugta koowaad fooda isku daraya magaalada madrid ee waddanka sbain kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo chelsea labadan kooxood ayaa ciddii badisahay lugta labaad waxay ku wada ciyaari doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee chelsea wagaaga dhegeystayaal xubinta ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascadooda ku dhaafaya sida ay nabadgelya
guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheer oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo